والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashaladii tobnaad ee siirada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaana inoo soo jeedin doonaa walaalkeenu sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun
waxaa kaloo meesha yaalla iyaguna baycadaynu hore usoo marray ansaartu ay nabiga la gashay calayhi salaatu wasalaam waxay ku salaysnayd inay magaalada nabiga ku ilaaliyaan laakiin dee dabadda haddii loo baxay halkaasi kumay bunuudeeda kumay jirin kharij almadiina sidaa awgeed ba waxaa la yidhaha ciidamadii yaraayo hore ee beder ka horreeye gaado nabigu dirayo o dhami muhaajiriin bay ahaan jireen oo qoladan u qoraysh u dire inay ciidamadooda iyo waxooda laga horgeynayo o dhami muhaajiriin bay ahayd haatanna waa ciidan tiro badan baa meesha maraya oo ansaari u tiro badanta dabeetna nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ogaaday in abu sufyaan iyo xoolihiisii tageen waxa lays hayaana ay tahay quraysh iyo ciidankeedii ciidankan wuxuu kusoo kaxeeyeena inay ahayd quraysh xoolaheeda in lasoo qabto arrinkiina in wax iska bedeleen ayuu nebigu wuxuu la shiray markaa saxaabadii ashiiru calaya ashiiru calaya buu ku celiyey hadaynu qaadano riwaayada khabarka ibn isxaaq ee sanadka saxiixa kusoo aroray oo ilaahay dartii buu nebigu la tashaday calayhi salaatu wasalaam dabeetana abubakr sidiiq baa hadlay si fiican buu u hadlay dabeetana cumar baa hadlay si fiican buu u hadlay dabe waxaa ka daba istaagay almiqdaad ibnu camr oo isna saxaabi muhaajiriinta ka tirsanaa alkindiy wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow imdi lima araaka allahu fanaxnu macak ku soco wuxuu alla ku faray ama waxa alla ku tusiye subxaana wa tacaala ku soco aniguna macaagaaya ku odhan mayna buu yidhi sidii reer banu israaiil nebi muuse ku yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatila ina haahuna qaaciduun kumarihin buu yidhi sidii ay reer banu israaiil markay hoojiyeen nebigoodii ay ku yidhaahdeen baytulmaqdis markuu u dagaal tegayey nebi muuse adiga iyo rabbigaa dagaal gala anagoo idinsii sugaynaa intaad meesha furanaysee sidaa kuma odhanayna buu yidhi ee waxaanu ku leenahay buu yidhi idhab anta warabbuka faqaatila ina macakuma muqaatiluun ilaahay rasuulkiisiyo adiga iyo rabbigaaba dagaal galaanana waa idinla dagaalgalaynaa ilaaha xaqa kugu soo saaraan ku dhaartee buu yidhi haddii aad naga kaxayso ilaa barka ilmaad yani meel fog buu markaa ujeedaa lajaaladnaa macaka min duni xataa tabluga waa kula diriraynaa ilaayo inta aynu ka gaarayno yani marnaba kaa hadhi mayno nabigu calayhi salaatu wasalaam saddexdaas saxaabi ee muhaajiriintii markay si fiican u hadleen wuu u duceeyey markuu u duceeyey ayuu wuxuu haddana nebigu ku celiyay weedhi ashiiru calaya ayuha nnaas dadow ila taliyo waxidhaha ayuu nebigu ku celiyay calayhi salaatu wasalaam iyadoo ay ka muuqato nebigu muhaajiriinta mooyaane farafka kale ra'yigoodana inuu weli raadinayo bal ansaari waxay yeeshay iyaduna waayo ansaar baana tirada u badnayd meesha maraysa oo laba boqol iyo dheeraad laga yaabo inay ahaayeen isla markaana baycadii ay la galeen nabiga calayhi salaatu wasalaam kumay jirin qadiyada tani yaa rasuul allahi bay markaa ansaar yidhahdeen ina bura waxay hore ugu sheegeen oo ku jirtay ba la yidhahdeen heshiiskii ay nabiga la galeen ilahay rasuulkiisiiyo beri baanu ka nahay yani ilaalintaada inta aad naga soo gaadhaysaa markii hore heshiis ku jiray oo madiine yani markaad timaada ayaan ku difaacayna faida wasalta ilayna faanta fi dimnatina namnacukum an namnacu minhu abna'ana wa nisa'ana marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cabsi qabay baa la yidhaahdaa ansaari inay tidhaahdo arrinkani kuma jirin heshiiskii aynu wada gallay markuu nebigu weedha ku celceliya markaa waxaa istaagay sacd ibnu mucaad oo ansaar ka mid ah wuxuu yihi wallahi lakaanaka turiiduna ya rasuul allah ilaa baa ku dhaartay alla rasuulkiisiiyo inaad anaga noo jeedaa waa filaya markaad weedhan ku celinaysa ila taliya ah nebigu markaasu yihi ajal ay nacam hayo idinka ayaan idin jeega wuxuu markaa ugu jawaabay saxaabigan ansaarigii nabiga calayhi salaatu wasalaam faqad aamanaa bika wasadaqnaak washahidnaa ana maa ji'ta bihi huwa alxaq waacطaynaaka cala dalika cuhuudina wamawaafiqina cala samci waطaaca lak famdi ya rasuul allah lima aradt fanaxnu macak ilahay rasuulkiisiiyo buu yidhi waanu ku rumayn waananu rumaysanay wixii aad noola timi oo dhan waxaananu ku qiray shahaada inaad waxaad la timi ay xaq tahay saas baanu ballanaba yadii kugu siina waxaananu ku aqbalayna cala samci waaaca baanu mar kasta kuula taagana inaanu ku yeelno ee tamdi ya rasuul allah lima arag fanaxnu macak wixii aad doonaysa yeel waan kula jirnaa ilahay rasuulkiisiiyo ilaa xaqa kugu soo saara ku dhaartay buu yihi law istacradta bina albaxra fakubtahu laqubnaahu macak haddaad badda intaad tagta aad gasho bay idhahdeen waad tidhahda baddaynu gelaynaa inaga kula gelaynaa ma kaa hadayno ma takhalafa mina rajul waaxid buu yihi nin qura oo ansaar ka mid a hal qof dib uma hadayo wamaa nakrah an talqa bina cadwana hadda kamana cabsanayna buu leeya dhibna naguma hayso berri inaynu cadowgeena la kulanno inaa lasubr inaa lasuburun fi lxarb sudaqun cinda liqa ilaahay rasuulkiisa iyo dagaal rag u sabir badan baanu nahay buu leeyahy yani dad soo dagaalami jiro dagaal u sabir badan baanu nahay marka la isweeraro ay runta timaadana qolo ka rugsheegta baanu nahay buu leeyahy lacala allaha yuriika mina ma taqara bihi caynuk waxaanan rajaynaya ina ilaahay naga kaa tusi doono waxay ishaadu ku doogsato ee fasir calaa barakat illah ku soco ilaahay subxaana watacaala barakadiisa weedhaa markuu ka maqlay nimankii ansaarta ahaa ee uu yaqiinsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inay saxaabadu meel kula wada geeriyoonayaan ayaa fasura rasuulu llahi sal llahu alayh wali wasalam biqowli sacd wanashad wuu ku farxay nebigu alayhi salaatu wasalaam weedhii sacduu yidhi dabeetana markaas buu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam siiruu waabshiruu faina allaha qad wacadanii ixda aa'ifatayn siiruu socda buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo dagaal gala bushaaraystana ilaahay wuxuu ii ballan qaaday labada kooxood qolo unanu gacantayda geliye yani ama abu sufyaan iyo awsii baynu heli ama ciidanka quraysheed baynu helayna laakiin labada kooxood koox ka mida in ilaahay gacantayda gelinayo ilaahay baa ii ballan qaaday waayo de qur-aan baa soo degay wallahi lakaanii andur ilaa masaaric alqawm ayuu haddana nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam waxaabad moodaa buu nebigu le inaan arkayo meesha maydkooda la dhigdhigayo meesha lagu legdayo qoomka inaan wada arko nebigu alayhi salaatu wasalaam markuu arkay siday saxaabadu u daacada ula imanayaan ee u aqbalayaan iyo sida geesinimadu ku jirto ee ay kelmadooda isugu geysteen inay dagaalamaan iyo sida ay u rabaan inay naf iyo maalba uqadimaan oo ilaahay dartii u dhintaan oo aanay dan ka lahayn nolosha kale ayuu markaasi wuxuu bilaabay nabigu alayhi salaatu wasalaam inuu ciidankiisii u ururiyo ibnu isxaaq dun isnaadu kusoo aroorey hore waa sanad saxiixu ibnu isxaaq kusoo arooriyey qisada hore ee tan tartiibka markaas wuxuu dhiibay ba la yidhahdaa alliwa calan cad oo ciidanka o dhan calankiisiiya waxa loo dhiibay saxaabigii la odhan jiray muscab ibnu cumayr markii horan ahaa ninkii uu usoo diray reer madiine qur-aanka udhigayey ninkaas baa loo dhibay calankii ciidanka laba calan oo madmadowna waxa la yidhahdaa waxaa loo kala dhibay labada katiibadood ama labada kooxood ansaarta oo sacd ibnu mucaad ninkii uu hadlayay hadda uu hogaaminayo calankeeda loo dhiibay iyo muhaajiriinta oo uu hogaaminayo baa la yidhaahdaa cali ibn abi aalib oo calankooda loo dhiibay labada ciidan oo laysku darayna yani ciidanka muslimiinta o dhan calankiisana waxaa la isugu dhiibay ninkaasi ninkaa la yidhaahdo muscab ibnu cumayr saxaabigaa la yidhaahdo saaqada ama dhudhunka ciidanka yani ciidamada waagi hore waxay u dagaal geli jireen maymana iyo maysara ama bidix iyo midig iyo qolo dambe oo saaq ah iyo qolo muqadamo aliica ah saaqada marka ama dhudhunka dambe waxaa loo dhiibay isagana qays ibnu abi saafa ah nin saxaabiga la yidhaahdo halkan markaynu dhanka muslimiinta joogna waxaa muuqata ciidanka islaamiga oo dhami inuu dagaal galo in isku wada raacsisan yahi in ilahay dartii loo dhintan in la isku raacsan yahi ama iyagoo dhanka gaalada markaynu tagno isaga khilaaf ba ka jira oo waayo hadafkii dagaalka loo hadafkii loo soo baxay markii laga yimi oo waxay ahayd inay badbaadsadaan awrtooda awrtii inay badbaadayna warkeedii wuu yimi waataynu i qabailka qaar ka mid waxay dhahay anagu dagaal geli mayna wa iska tegayna oo reer banu zuhra iyagu way dagaalka ka hadheen alkhamis ibn shariiq ciidankaasi wuu reebay inu saddex boqol oo nin ku dhadhow intiisoo hadho abujahal weli ku madax adaygayo ayaa iyaduna waxay isku dayeen rag ka midi in dagaalka la joojiyo siiba cutba ibnu rabiica ninkii la odhan jiray iyo xakiim ibnu xazaan baa filaya ninkii kale la odhan jiray ayaa wada hadlay waxay go'aansadeen in dagaalka dadka laga joojiyo laakiin cutba asxaabu taarikh say wariyaan cutba la yidhi bal adigu abijahal masaladan ka dhaadhici asxaabu taarikh inay hadalla xunxuni dhex mareen bay sheegaan cala kulli xaal cutba wuu qancin kari waaye abujahal in dagaalka la joojiyo abujahal go-aan abuu qaatay inuu dagaalamayo weliba culamada taarikh waxay sheegaan abujahal go-aanka markuu qaatay si aan ciidanka looga kala jejebin ninkii soo hadhay labadii nin ee lasoo furtay ninkii walaalkii la dilay siriyadii cabdillahi bnu jaxash horeyna soo eegnay soo kasoo waranay ayuu yihi war orodoo dhawaaq oo waxaa tidhahdaa masaataan xilf wadaag idinkula ahaa walaalka in la dilay me xorime oo falaayayda dheh ciidanku ha dagaalame abujahal ra'yigiisii ahaa inay gaaladu dagaalataa iyo xoog batay sida imaam abri sanad xasan uu kusoo aroorinayo taarikhdiisa ra'yiga abujahal ah in la dagaalamo markii uu xoog batay mushrikiintii waxay isku dayeen in bal haddaba ciidanka loo soo basaaso nin bay soo direen marka kamid ah oo jaasuus ah oo la yidhi bal kusoo samee kormeero soo eg jaasuuskii wuu yimi si uu soo hubiyo cadadka muslimiinta inta ay leegyihiin iyo hubka haystaan noociya iyo waa kaasi jaasuuskaasi war buu celiyay uu tilmaamayo nimankani inay yihiin niman horta waa koox yar buu yidhi ninkanaan soo arko saddex boqol ama wax yar bay dheeriyan ama wax yar bay ka dhiman yihin isla markaa bu yihi waa xagga dambana bal aan soo eego dib buu usii cararay oo wuxuu yihi wax madada iyo taakule ka dambayso soo socotana ma arko laakin waxaan u arkaa bu yihi koox yaro madadka iyo taakulaynta wataan seeftooda harsanaya yani nina kama dilaysaan inuu wax halaaga mooyaane marka waa koox ku talagashay buu leeya geeri unbaa meeshan joogta ee koox caadiya maaha tir ahaanse waa niman yar buu leeya abujahal laakin caqli xumadu binaadamku markuu kibro caqligu u ka tagaa abujahal waa nin kibray dadkuna mar hadduu kibro talada wuu seegaa abujahal kibirkii wuu caqligi wuu ka tegey iyadoo nimankaas ay weli tala bixina bixinayaan nimankani inta ay yihiin ila inay naga dilaan mooyaane qabo si kale ku diri kari mayna aan noqono waa diiday abujahal talo oo dhan dagaal waxaan ahayn oo maantaan aqbali karaa ma jira buu yidhi go-aankaas buu qaatay waxaa la yidhaahdaa go-aankii markuu qaatay ee ciidankii dagaal gashaday ayaabuu bilaabay caqlixumadiisa inuu ilaahay baryo oo yidhahdo ilaahay o aniga iyo maxamedka ayaga rixim goyska badan le ninka yaga xun ilah jabi ayuu dabeetana habaarta ku bilaabay allahuma ayuna kana aqطacu liraxm waatana bima laa nacrif faaxinhu lghadat buu yidhi ba la yidhi ilaahay ka yagii la yimi waxaan la garanaynin ee raximka iyo tolka qana gooyey ilaahw kaa aroorta goo isaga wuxuu isleeyahay maxamed baa la yimi waxaan sax ahayn ama se wuxuu isleeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qaraabagoysa oo caynkan sameeyey ilaahw kaasi uu maanta go-aa buu leeyahy oo waagu markuu beriyo ka aan waxba ka harin sa axaadiistu tilmaamaysana waa ka aayaadka qur-aani kusoo degeen masalada tan ee ilaahay tilmaamayo in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatx baa ilahay yihi haddaa ilaahay weydiisanayseen inuu idin kala furto waa yimi baa ilahay yihi furashadii wain tantahu fahuwa khayru lakum haddaad ka weentoobaysaana waxaana wadan ka noqonaysaana waa idin khayr badanta wain tacuuduu nacud haddaad soo noqotaana waa soo celinaynaa baa ilahay leeyahy walan tugni cankum fi'atukum shaya walaw kafurat waana allaha maca almu'miniin tirabadnidiinuna waxba idinka tari maysa baa ilahay yihi subxaana watacaala kooxdiinu waxba idinka dhicin maayaan xataa hadday tiro badan yihin ilahayna kuwa mu'miniinta ayuu la jira muslimiintii badab iyo biyaheeda iyaga uga soo horeeyey sida uu tilmaamaya xadiis sanadkiisu yani xadiis mursala oo sanadkiisu ilaa curwa waa saxiix laakin dee mursalayn oo daciifiya baynu naqaanaa waxa uu sheegaya alxabaab ibn lmundir ayaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa meel tilmaamay in la dego markaasaan ihi bu yihi meesha tani ma makiido dagaalba ma tactigi dagaal baynu u degaynaa mise waxyaa soo degay inaynu halkan degno markaasaa la yidhi maya waa tactigi dagaal baa loo degaya tactigi dagaal halkan waa laga fiican yahay bu leeyahay biyo aan xagga hore ka marno oo nimanka biyo la-aan aan dhigno ceelasha biya inagu dhabarka aan iska marino si aanay biyo u helin markaas buu aqbalay bu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasi waa xadiis daciif ah sixadiisa laakiin mid baa iyadu iska cado mabdaa shuurada iyo inuu nabigu alayh salaatu wasalaam wax kasta oo aan waxyi kasoo degin inuu saxaabada kala tashan jiray taasi waa arin nusuus badan oo qur-aan iyo sunaba ay tilmaamayso sheegaysana in dhaqanka dadka muslimiinta ilahay baabale waamruhum shura baynahum ama nabiga alayh salaatu wasalaam baa ilahay kuleeyay washaawirhum fi lamr arrinta kala shir dhaqankii nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu ahaaba ficil inaanu qabanin mar haddaan waxyi kasoo degin ilaa iyanu la tashada mooyaane kala wadaag inay waayo taladu waxay keentaa dadku markuu wadaago ko waxaa suurtagala ra'yiga fiican inaanu kaaga ahayn lagu tusiyo midka fiican waa suurtagal waxa kaloo suurta ku jira iyaduna dadku inaanu markaasi istuhmin hadday jabdhaco in jabka loo wada adkaysto aan cidna aad la saarin waayo cid waliba talada way ka qayb gashay oo waa ra'yigii jamaacad oo dhan ra'yiga kani hadduu ninkuna idin marsiyatiisa jujubsiya aad jabtaan berri mar dambe la aqbali kari maayo ninkaasi ama waa ninkii shalay reerka jabiya laleeyahy laakiin haddii marka horeba talo lagu wada galay oo dadkao dhan ay ka dhexaysay nin waliba in la jabay wuu accept garanaya ama wuu aqbalaya yani shuuradu wax badan oo faa'iidaa bay leedahay marka dhaqanka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ahaa wax walba inuu ka shuureeyo haddaan waxii soo degin idan inkastoo xadiidku daciif yahay baciid maaha inuu nebigu tashado calayhi salaatu wasalaam waana arrinuu ku barbaariyey saxaabada riwaayo saxiixa markaynu qaadano cali bn abi aalib warinaya wuxuu leeyahay habeenkii toddobiyo toban ramadaan ay ahayd waxaanu habeenkaasi seexanay buu leeyahay laqad ra'aytuna ywma beder wamaa mina ilaa naaim buu leeyahy maalintii beder mid naga midii hadaadna arki lahayd buu leeyahy ma jirin qof naga midii laya habeenkaasi wuu seexday ilaa rasuul allahi mooyaane sala allahu alayh waalih wasalam habeenkii dagaalka la geli doono dhammaantood way wada seexdeen nebiga mooyaane calayhi salaatu wasalaam nebigu isagu muu seexanin habeenka kan saxaabadii kale oo dhamme way seexdeen nebiguna wuu istaagay habeenkaasi geed buu tegey hoostii buu tukanayey ilaahay buu baryayey ilaa waagu ka baryayey buu leeyahay oo kale caliy bn abi aalib buu leeyahay habeenkaasi waxoogaa roob ah ayaana helay oo lagu qabowsado roobkii markuu nagu soo daayeyna buu leeyahay dadkii dhirta hoosteeda ayay galeen dadka badhna wixii sitay maxaa la yidhahda tars ama gaashaan gaashaanku dee harag buu ka samaysan biyaa buu celinayay ragga badhna gaashaankoodii bay hoos fadfadhiisteen buu leeyahay badhna meelaha kan iyo dhirta ayaa roobka laga galay nebiguna calayhi salaatu wasalaam habeenkaasi oo dhan ilaahay buu baryayey isagoo le allahuma inta ahlik hadihi lfi'la toba ilaahw kooxdaayo maanta haddii ay la halaago ilahu dunida dib lagugu caabudi maayo yani wuxuu tilmaamayay in islaamku jab ay u tahay dagaalkan maanta diin iyo diin la-aan un inay joogto oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamiga inay quwoobaan ay ku xidhan tahay dagaalkaasi inay guulaystaan wuxuu leeyahy cali bn abi aalib siduu ilaahay u baryayeyba markuu waagu baryaana loo yeeray iyadoo laleeyahy asala cibaad allah asala markaasaanu dhirtii kasoo wada hoos baxbaxnay buu yii gaashaamada yad iyo wixii halkaas buu nebigu nagu tukiyey calayhi salaatu wasalaam isaga oo markuu salaadiina tukinay na tukiye kadibna dagaal aad noogu booriyey buu yihi xadiiskii musnad imaamu axmed buu ku yaala sana saxiixan oo kusoo arooray dagaal isagoo aad noogu booriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayad daciifa ayaa iyagu waxay sheegeen tacbiyat ljeish iyo tahiyadoodu inay habeenkii dhamaystirantay laakiin riwaayada caliya saxiixi waxay tilmaamaysaa habeenkaasi in la iska seexday un laakiin subaxii unay ahayd waktigu dagaalka dadka ku borinaya dhiirigelinay xadiidkaasi siduu sheegayay roobkani soo da-ay ama inay seexdeenna waxa kaaga filanba aayaadka qur-aan ilaahay subxaana watacala waa ka inoogu tilmaamaya in alla seexiyey oo qur-aan inuu soo degay id yuashikum naasa amanata minh waa ka ilaahay subxaana watacaala tilmaamaya inuu kusoo dejiyey hurdo iyo in roobba loo soo dejiyay aayaadka qur-aan baa wada tilmaamaya markaad u fiirsato soo dejintan uu ilaahay subxaana watacaala kusoo dejiyey hurdada marka hurdadu waa shay qofka bini aadamkii uuna shaadka dhammaantii dareemo qofka bini aadamkii markuu daalo waxa kudha daal ka bixiya waa hurdo hadduu seexdo qofka bini aadamka wuxuu dib usoo kacay isagoo nashiita oo furasha oo aan kii hadeer daalay ama cabanaya aan ahayn hurdadu waxay kaloo astaan u tahay qofka deganaanshiyihiisa qofka bini aadamkii wuxuu gama'aa marka uu mutma'inulqalbi yahay markuu xasiloon yahay ama qofku goob uu baqaya hadduu joogo hurda kama timaado yani qof baqaya hurda kama soo degto qof werwarayo welwelhayana hurda kama soo degto hurda waxay ka soo degtaa nin xasiloon ninaan werwarna haynin baqana haynin idan goob dagaal haddaad gamaado macnaheedu waxa weyaan qofkan inuu mutma'in ba yahay qof aada u degan inuu yahay oo si fiicanna hadhow dagaalkiisa wadi kara qof aan werwer badani ka haynin dagaal kariya waxaan oo dhan ilaahi subxaana watacaala saxaabada tan markaa isagoo qalbigooda dejinaya oo lagu talagalay aroorta beriya inay si fiican u dagaalamaan waxau alla subxaana watacaala kusoo dejiyey hurdo hurdadaasina waxay kamid tahay baan leena waxyaabihii ilaahay subxaana watacaala ugu gargaaray ayay kamid ahayd hurdada kani waxa kaloo alla subxaana watacaala kusoo dejiyey roob oo markaasi dhulkii macrakada iyo meeshii ay ku dagaalamayeen oo dhan ilaahay uu nabay subxaana watacaala oo uu hagaajiyey oo roobkani mid laga cabo uu noqon karaa ciidda iyo dhulkan oo dhan mid hagaajiyo meesha lagu dagaalgalayo ay fiicnaato waa noqon karaa yani wuxuu ka mid yahay roobka waxyaabaha nafta bini aadamki haddaanu noqonin mahigaan dee qaada roobka yaree waxoogaaga ahi mid isago laftiisu nafta raaxo geliya idan waxaa ka muuqata habeenkan ay dagaalka galayeen in ilaahay subxaana watacaala uu dadka kan dejiyey oo loogu talagalay qalbigooda in وydb عnكم رجس الشيطان وlyربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ba ilahy ku tilmaamay وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرa بكم ilahy baa roob idin soo dejiyey si idinku طاahir yeelaa la yidhi oo shayطaanka iyo rijsigiisa qulunkiisa idinka kaxeeyo oo qalbigiina waa la u adkeeyo oo gumadiina uu usugo u diriri kartaan ayaa ilahay subحaanه وataعala sidan u galay waagii markuu baryeyna waxaana muuqatoon habeenkii nebiga un inuu ahaa cidda kula soo jeeda ee xaaradka ahayd ama dadkan ilaalinaysa waagu markuu u baryeyna waa dagaalgelin ayay ku talagaleen subaxday markaa ramadaan toddobiyo toban ahayd ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidanka isku diyaariyey sida imaamu axmed musnadkiisa uu kusoo aroorinayo subaxaas waanu safay ciidanka waxaanu u safay nidaam sufuuf inay u dagaal galaan waa ka tilmaamaya yani nin caalim oo muslim oo dhintay dhawaan maxmuud shiid khadaab yani janan ciidanna ahaan jiray wuxuu leeya usluubku nebigu u dagaalgeliyey beder iyo dagaalo badan oo ka dambeeyeyba waa usluub aanay carabi hore ugu dagaalami jirin usluubkana aan sufuuf sida salaada loo galo oo kale sufuufa buu nebigu u dagaalgeliyey laakiin carabtu usluubadii caanka ah ee waagaa loo dagaalgeli jiray wuxuu ahaan jiray usluub alkarri walfar usluub kolba koox inay dagaalgasho ka soo baxdo taasi alkarri walfar la sameeyo fogaalcelin iyo kabixis saa loo dagaalamo usluubkan bay yidhaahdeen sufuuftu wuxuu ku fiican yahay ko ciidanku markuu yar yahay wuu uga fiican yahay alfarru alkarru ciidan badan baa sameeya bay yidhahdeen waxa kale uu ku fiican yahay bay yidhaahdeen khasaairta ayuu ku yareeya wuxuu kale ku fiican yahay bay yidhaahdaan qaa'idka ciidanka ka talinaya zimaam lamr gacantiisa ayuu ku wada jiraya wuxuu kaloo ku fiican yahay bay yidhahdeen cid kasta oo soo gasho nooca kana si fudud ayaa loo celin karaa idan waa nidaam aanay carabi hore u aqoon buu leeyahay nidaamku nebiga kan s uu subaxaasi saxaabadiisa u dagaalgeliyey sufuuftaasi markuu simay nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga xagga dambe ayaa cariish yar looga dhisay qubba yar oo uu markaasi ciidanka ka hogaamiyo qubbadaa yar in loo dhisana riwaayada bukhaari tilmaamaysa sacd ibnu mucaad baa keenay oo yidhi ilahay rasuulkiisiiyo ciidankani waa ciidan yar muslimiin badanina waa kaa dambaysa wax walibana waa dhici karaan goobtan dagaal waxaan rabnaa inaad dagaalka xagga hore aad uka gelin xagga dambe inaad joogtid oo mar kasta oo ciidankan xataa hadduu jaba in la heli karo muslimiin badan oo dee madiine ku habsanayd oo kusoo taakulay kugu soo gaari karta marka xagga dambea meel yar looga dhisay waana qaacida macruufa ah dee ciidan kasta oo meel dagaal gelaya in maamulkiisa ama ciidanku si aanu maamulkiisa u lumin cidda ka talinaysa in la ilaaliyo maxaad umalaynba dee ummadda nebigeed waxau kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay dagaalka inaanay gelin ilaa iyo amar ay isaga ka helaan mooyaane dagaalka inaanay gelin oo weerar inaanay qaadin amar in laga helo mooyaane wuxuu kaloo nebigu faray calayhi salaatu wasalaam dagaalkaasi marka laydinku soo qaado ee weerarka laydinku soo qaadaba seefta galka ha ka saarina bu ihi seefuma idin galaysnaadaan waxaa adeegsataan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam gamuunkiina leef iyo qaartood la adeegsada oo ciidanku markuu soo yaacaba damuunka ku rida oo weliba wastabquu nablakum ha iska tuurtuurinuna hubiya oo marka idiin soo dhawaadaanun ku garaaca waa usluub jadiida bay yidhahdeen oo ah ciidanku xooggiisa iyo seeftiisaba inu dib u dhigto waa halkan maanta laga isticmaalo ciidanka intaan dagaalka la gelin dee madaafiic baa meesha lagu tumo ama kadib baa la yidhahdaa inventargu inuu galo sidan oo kale waxay ahayd yani gamuunkani waa madfacan kudha la hayay gacanta ka baxaya ee ciidanka kutumaya marka ciidanka waxa u adeegsataan bu nabigu ley alayh salaatu wasalaam gamuunkiina marka gamuunka ku dagaal gashaan kadib un ayaa la rabaa in seefta lagu dagaal galo wuxuu nabigu faray markaa qofna inaanu meeshiisa ka dhaqaaqin sidaa la yeelay sidii bay ku dagaal galeen nabigu alayhi salaatu wasalaam markay mushrikiintu usoo dhawaadeenna dagaalku uu bilaabmayna wuxuu u faray qumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu walard ukaca buu nabigu markaa mar hore amar ku siiyey janno ballaceedu leegyahay cirkan iyo dhulkanba samaawaat samaawaadka kan oo la isku daray iyo dhulka jannaa ballaceedu leegyahay ukaca waxaa la yidhahdaa cumayr ibn lxamaam saxaabiga la yidhahdaa cumayr ibn lxamaam alansari ayaa wuxuu maqlay weel dhafan dabeetana nebiguusu weel ku celiyey yaa rasuul allahi janna carduha asamaawaat walard ma hadda haddii halka lagu geeriyoodo waxaa la helayaa janno cirkan iyo dhulkan iyo waxan oo dhan ballaceedu leegyahy nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nacam qaala bak bak bak buu markaa yidhi ama bakin bakin walaalay carabtu ay isticmaasho oo ah yani waxa marka la yaabto tacjub loo yidhaahdo nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ma yaxmiluka cala qawlika bak bak maxaa kugu kalifay inaad bak bak tidhahdo buu nebigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam qaala la wallahi ya rasuul allah ila rajaan an akuna min ahliha wax kale iguma kalifin bu yidhi ilahi rasuulkiisiyo inaan rajaynayo inaan kuwa ka mid noqdo mooyaane waa xadiidkii saxiixa ku yaalay markaas bu wuxuu ku yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam fainaka min ahliha adigu ahlu jannaad ka mid tahay buu nebigu ku yidhi dabeetana saxaabigaasi waxa la yidhaha waxoogaa timir u haysta markaa cunayay waslaa dagaalka aad bilowdi timirtiisii buu soo saara markaasuu midhaad ka cunay dabeetana waxaa la fogaatay inuu timirtan dhamaysto ilan jannaa loo sheegay cirka iyo dhulkaba ka ballaaran in lagu yidhaahdo cirka iyo dhulkaba wax ka weynaad helaysaa dagaalka waxa laga yaaba ina u dagaalama lakin ila qariibaa la helaya ama waxooga xoolaabaa la helaya lakin iyadoo lagu yidhi janno cirka iyo dhulkaba ka weyn ayaad mujarad intaad dagaalkan ku dhimanayso inay kaa xigtaa idan geeriday nolosha markaa ka jecel yihin sidaa awgeed bu timirtii eegay wuxuu hi lain ana xuyitu xataa aakula tamrati hadihi inaha laxayaatun tawiila walaa ku dhaartay bu hi haddaan sii noolaado inta aan midhahan timirtaa ka cunayo tani waa nolol dheer bu yidhi yani timir dhamayso hadday arrinku joogo waa nolol dheer bu yidhi timirtii bu iska dhigaa layidhi waa tuuray faramaa bima kana macahu min atamri uma qaatalam xataa qutil dabeetana uu ka dagaal galay ilaa iyo uu ka naftu ka baxaysay cumar bin khaaab wuxuu inoo sheegay maalintaasi beder oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam mushrikiintu eegay bu yidhi ilaa kunina dabeetana saxaabadiisu eego saddex boqol iyo dhowr iyo toban ah markaasuu qiblada u jeestay oo gacmaha aad u taagay buu leeyahy isagoo nebigu qaylinaya alayhi salaatu wasalaam oo ilaahay baryaya oo le allahuma anjis lii ma wacdtani allahuma aati ma wacdtani allahuma intahlik hadi alacraaba min ahli lislaam la tucbadu fi lard ilaahayow ii soo deji wixaad ii ballan qaaday ilaahayow isi wixaad ii ballan qaaday ilaah kuwa yar haddii la halaago yani waxaa meesha ka muuqata oo runtii si fiican loo tilmaamayo qofka muslimka ahi meesha uu xoog iyo midabka ka dayo waxaa laga yaba inaga markaa dhibtu ku qabsato waxa koowaad aad ka fekertaa inay noqoto bini aadam war xaggaad ukacdata kii hebel ah miyaad qabata mise cidunaad tilada waxbay ku taraysa marka koowaad iska cadaada wax kusoo dhacay noocay ka noqdo laakiin waxaad arkaysa ambiyada iyo saalixiin dadka wanaagsan marka mushkiladu qabsato waxa koowaad ama meesha koowaad ay u kacaan inuu yahay ilahi subxaana watacala waa biyadihi alkhayru kulli ilahay fadlan cajalada dhinaca kale rog gacantiisa wax waliba ku jiraan idan qofka muminka waxaa haboon wax kasta oo dhib oo qabsada meesha uu la aadaya inay noqoto dad iyo dadkan maalin maalma kamid a waxaa arkay nin wadaada runtii oo dadkan cibaadada jecela masalo ii sheeg aad baan ula yaabay waayo waxaan ahayn waxaan dadka ka bartay waa norway isagoo jooga oo dhul gaaleed jooga ayuu gurigiisi ka anbaday gurigii bu waayey guriga marku waay de waxa kugu soo degdegaya kooda waxa weeyaan kaalandarkii laga eegi jiray boosta iyo ama tagsi inuu kiraysto idhahda adreska ay geeya ama inuu cid weydiiye waxaas hadda qofka maskaxdiisa gurigii markaan waayay buu yidhi baan istaago ilaahay baan baryay ilaahu gurigaygii tilmaamo aan hela baryadii markaan dhamaystay baan dhaqaaqay buu yihi toosaanu galay yani ninkaa maskaxdiisa waxa ku jiraan ka yaabay waayo waxa koowaad uu ka fakeray baa waxay noqotay maad ilahay kaalmo weydiisatay intaanad cid kale bini aadam war sekadaasi xaggay xigtaayo adreskaasi halku ku yaallay intaad waxba odhanin ilahay baad wax weydiisatay idan qofka muuminka waxaa dhaqankiisa caadiga ah mushkilad kastoo ku timaada albaabka uu garaacaya inuu noqdo ka alle subxaana watacaala waayo ilahay baa wuxuu yidhi anaga gacantayda wax waliba ku jiraan sida awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintaasi in badan ilahay buu baryey siduu ilaahay u baryayey baa la yidhahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam baa go-i ka dhacay go-i sare saara ayaa ka dhacay abibakaro markaa dadkii ilaalinaya la joogaya ayaa wuxuu hi ya nabiy llahi kafaaka munaashadatuka rabbik ilahay rasuulkiisiiyo intaad alla barida weydiisa weydiisa weydiisa kugu filan buu ku yiri waana kuu filinaya ilahi subxaana watacala wuxuu kuu ballan qaaday dabeetana cumar wuxuu leya waxaa soo degay aayaadka qur'aan ilahay leeya id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anii mumidkum bialfin min almalaaikati murdifiin faamadahu llahu bilmalaaika buu leya ilahay ba wuxuu leya waxaa xustaan marka ilaahay kaalmo ka dalbayseen ee ilaahay uu idinka aqbalay ee uu idin soo dejiyey malaa'ig kun malag oo idala dagaalgalo iskaba socda sida nabigu ugu baryayey baa nusuusta qur-aanka kusoo degtay dabeetana carishii wuxuu ka soo baxay nabigu isagoo oorayo oo le markaa sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur isagoo aayaadkaasi akrinaya sayuhzamu ljamc kuwan kasoo urursaday waa la jebinaya wayuwalluuna dubur waa daba jeedinayaan isagoo nabiguna aayadda qur-aan ah oo qur-aankii hore usoo degaya isagoo markan ku celcelinaya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam soo baxo leh sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur caliy bn abi aalibna waa ka tilmaamaya nabigu alayhi salaatu wasalaam dagaalka intuu mubaasharoodo naftiisa laqad ra'aytuna ywma badri wanaxnu naludu birasuuli illahi sal allahu alayh waali wasalam wahuwa aqrabuna ila alcaduw wa kana min ashadd nnaasi ywmaidin basa xadiis imaamu axmed uu warinayo axmed shaakirna uu leeya wa saxiix ayuu caliy bn abi aalib wuxuu leeyahy waxaad arkaynay maalintii bader iyadaanu nebiga ku daba gabgabanayna bu nebiguna cadowgaba noogu xigo maalintaana raggi noogu dagaaladkaa ayuu nebigu ahaa bu leya alayhi salaatu wasalaam markaasi uu kasoo baxay carishkii ee uu dagaalka soo galay dagaalka kani wuxuu ku bilaabmay ko mubaarazaad mubaarasadu waa waxaa caada ahaan jirtay ciidanka raggooda xbide ee geesiyada ama marka hore isu bixi jiray mubaarasa ayuu ku bilaabmay oo uu horkacayo cutba bnu rabiica iyo inankiisii iyo walaalkii waa laba nin oo walaalaa iyo inanu midkood dhalay saddexdoodaase mubaarasa usoo baxay waayo waxay yidhahdaan cutbo waxa soo qadimay waa ku abujahl baa marku dacaayadeeyey wallahi intafaka saxru samabala karaya bu yidhi yani wuxuu ku dacaayadeynaya u lahaa wuu arkay bu yidhi ciidankan ninka ka horjeeda kalatu jazuura in la qabqabanaya inanu dhalo kalena wuu ku jira yani inanu dhalay xagga muslimiinta kasoo jeeda marka wuxuu yidhi maanta inankaagu yuu dhiman nincaynkaasi dabeetana waa afkaa ka xumaado waa inoo berri baa la yidhi keena sambaku kana barraad arki doontaa saasi daraaddeed buu mubaarasadii koowaad baa cidda soo baxday waa odaygii cutba ay ishayeen abujahl iyo walaalkii iyo shaybe ah iyo inan ay dhaleen oo welido la yidhaahdo intaasaa soo baxay dabeetana safkan muslimiinta waxaa jooga niman aanay qurayshis arag laakiin cadho dhammaanteen u ceel qaba yani muhaajiriintu waa niman ay qurayshi horey isu yaqaanin iyo raggooda laakiin sabkan ansaarta la yidhaahdo ansaartu waa niman horta dagaal hadda kasoo baxay bay ahayen xarbu bucaas bay kasoo baxeen waa niman aad u dagaal badan bay ahayen isla markaasi waa niman aan gaalo dagaal weli la gelin ama gaalo aanay gumaysan siooday ku islaameen guryahoodii bay joogeen dadkooda intii u badnayd baa islaamay marka magaaladan ay ku koraan islaam baa hogaaminaya niman dhalinyaraana waa u badan yihin shabaab aad u xamaasadaysan oo kacsan oo maqlay u niman baa nebiga ku dhibi jiray marka ilaahu yahay dha idinka qaado dhalinyaro le nimankii nebi maxamed wixii laogaayo dhiba u geystay ayaa meesha iska jooga saa daraaddeed mubaarasadii markay kooxdani soo baxdayba markiiba waxaa soo booday saddex nin oo dhalinyaro ansaar ka mid ah saddex dhalinyaradii ansaareed ka mid ah ayaa markiiba usoo baxay dabeetana waa diideen qoladii qoraysheed baa waxay dhaheen may waxaanu rabnaa dalkayo nimankii naga yimi raggii ragga fasahaadiyaanu doonaynaa bay leeyihin dhalinyaradayna tan uma soconno nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu amar bixiyo u yihi kac xamze kac cali kac cubayda waa cubayda bn lxaris bn lmualib waa saddex nin oo faamligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xamza adeerkii ruma iyo caliyan adeerkii ruma waa saddex nin oo saddexdaba isku faamili yihiin ayuu nabigu kiciyey markaasuu yihi baxa mubaarasada saddexda san baa u baxay xamze kumu hakane markiiba odaygii koowaad ee cutbe ayuu ka takhalusay calina waxaa la yidhahdaa shayba buu ka takhalusay cubayda iyo welidna laba sifood bay isweydaarsadeen baa la yidhahaa sunan abi daawud xadiiska u saxiixinaya saasuu sheegaya inkastoo culimaa taarikhita badan ay isweydaariyaan oo ay ka dhigaan shaybe iyo cubayda inay ahaayeen labada sifa isweydaarsa ayan kaanat saddexdii nin iyo saddexdii nin ee isu soo baxay laba markiiba waa laga takhalusay midna labadoodiiba laba seefood oo halisa isweydaarsadana way dhaceen dabeetana labadii saxaabee labadooda ka takhalusay cali iyo xamza iyagu markiiba labadoodii dilay ayaa kusoo karceliyey kii kalenoo kii saddexaadna nafta ka jaray koodii dhaawaca ahaana dib u qaatay saxaabigan dhaawacii markii beder laga noqday dhexda lasii socda ayuu isna naftu ka baxday u shahiido saddexdii koowaad ee mubaarasadii kasoo baxay mushrikiinta saddexdiiba waa la dilay carabi waa kusii badatay quraysh isla weynideedii saddexdii oday hore ay soo qadimtay marka saddexdii baa laga takhalusay carabi waa kusii badatay dabeetana hujuum bay bilaabeen weerar bay bilaabeen weerarkii ay soo bilaabeen nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu bixiyey amarkii ahaa gamuunka un garaaca oo seefaha ula bixina yani yaa safkama la soo gelin ee gamuunkaasi un ku tuma sidii baa la yeelo gamuunkii bay ku tumeen waxaana la tilmaamay nabigu alayh salaatu wasalaam markaas bu sacab ciida qaaday baa la yidhi wuu ku sayr shaahat ilwujuh isagoo leh sacabkii ciida ku saydhayna ilahay baa indhaa ka wada geliyey waa ka qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo wamaa ramayta ida ramayt walakina allaha rama ma tuurin baa ilahay yidhi markii aad tuurtay yani tuuriyo dee ciida waa tuurtay laakin tuuriyo indha gasho oo dadka qofof indhaa usoo gasha shacab ciida hadaa tuurta de ama qofku kudhici ama meelahaasu kudhici laakin ciidan dhan inuu isha ka gala iyadu waa qadiyad kale ilahay baa marka wuxuu leeyay subxaana watacaala wamaa ramayta ida ramayt markaad tuurtay waxba maa tuurin baa ilaahay leeyahy walakina allaha rama ilahay baa ganay oo indhahooda wada gaadsiiyey waliyabliya lmuminiina minhu balaan xasana in allaha samiicun caliim labadii ciidan markaasi waa kulmeen dagaal aad u adag baana ka dhacay marka oo muslimiintuna ay aada u mintidayaan gaaladiina markiiba waa lala kacay goobtan ragga aadka u mintidaya xagga gaalada kasoo jeeda waxaa kamid ahaa baa la yidhahdaa shaytaankii axmed ibnu hishaam la odhan jiray abujahl xulana aada u dagaalantay buu kamid ahaa laakiin sida axaadiis saxiixda ay tilmaamayso isagana laba saxaabiya oo yaryaro asaasi kamid ah ayaa ka takhalusay markii dambana cabdillahi ibnu mascuud baaba madaxa kasoo gooyey yani dagaalku markuu sii adkaaday cabdiraxmaan ibnu cawf ba wuxuu leeyahay waxaa wiil yaroo dhalinyar kamid unba khareebta iga soo galay buu yidhi markaasu wuxuu gu yidhi bu yidhi adeer waxaad ii sheegtaa ninka abujahl la yidhahda maxaad ku falaysaa baan ku idho ilahay rasuulkiisu caayi jiraa la yidho kaasi maanta sii dayn maaye itilmaan buu leeyay nimankan abujahl raadinaya garabba maaya waayo ismay arag ee waa dhalinyarada reer madiina aan tilmaamayno deetana wuxuu cabdiraxmaan binu cawf oo dee nin muhaajir ah oo reer makaabu wuxuu leeyahay adeer aniga itilmaamuno waxaad ii sheegtaa abujahl ninka la yidhahdo kii intaana ma jawaabin bu leeyahy baa dhinaca kale wiilka la iska kasoo taagay bu isna asaa kamid ah waa mucaad ibnu camr ibn ljamuux iyo mucaad ibnu cafra weeyaan ayaa dhinaca si kasoo taagay bu yihi oo isnale bu yihi adeer ii sheeg abujahl waa kee labadii wiil oo midba dhan iga weydiinaya bu yihi abujahl ku yahay ayaan arkay bu yihi abujahl oo geed weyn aad moodo halkaasi ka dagaalamaya dabeetana waxaan idhi bu yihi waa kaa abujahlka raadinaysaan labadiiba waa biibeen bu waa duuleen oo waxay iskula sii daayeen abujahl ninka la yidhaahdo dabeetana kii koowaad seef buu ku dhuftay isagana wiil uu dhalay oo ikramo meesha taagnaa baa seef ku kiciyey kii labaad ba haddana ku kiciyey labadiiba dhulkay ugu tuureen abujahl ninkii la odhan jiray abujahl oo dhaawaca baa la yidhi meel iska yaalla ayuu cabdillahi ibnu mascuudna soo maray intu halkaa luqunta iskaga taagay ayuu madaxa ka soo gooyey abujahl markaasi waa geeriyooday oo waxaa dilay labada wiil nimanka waaweyn ee macrakadan lagu dilay waxaa kamid ah umayat bnu lkhalf umaya markii gaalada la jebiyey ay jabeen badhna la qabqabanayay toddobaataneye waa laga dilay toddobaatanna waa laga qabqabtay bay yidhahdaan culamaa sira iyadoo la xidxidhayo riwaayadka saxiixa ay kusoo arooray waxa la cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa wuxuu qabsaday ba la yidhi ninkii la odhan jiray umayat bnu lkhalf iyo inanu dhalay isagoo xadhigga ku xidxidhanayo wata culamaa sira waliba taarikh dheer bay sii sheegeen waxay labadan berigood ay saaxiib ahaayeen dabeetana cabdiraxmaan ibnu cawf oo urursanaya duruuc iyo hub iyo wixii uu helay ayuu yidhi war miyaad diyaal caana la doonaynin maada aniga kolleyba waa la xidhaya waa kanoo la qabay adigu ixayso yani adigu aad diyaal heshide si kasta ha ahaatee waa la qabtay iyadoo uu xadhigga ku giijistay oo wato ayaa waxaa arkay bilaal umayat ibnu lkhalf waa ninkii bilaal intuu dhagaxa laabta ka saaro cadeega dhigi jiray mushriga ahaa dabeetana bilaal baa arkay ninkii oo la hayo bilaal baa ku musanoobay marka laa najawtu in najaa buu yihi ilaahay waxaa ku ballan galay inaan nabadgelin haddaan nabad gala yani labadeena midkeenuna maanta la waaye mooyaane inaan nabad kala jirin ama adaa dhimanaya ama anaa dhimanaya waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan baa yidhi war waa maxmuuskayga hala ii daayo laa najawtu in najaadi buu qayriyey rasu lkufri buu yihi umayat bnu lkhalf baa halka taagan abu markay maqleen bilaal qayladiisii baa dhalinyaradii dagaal ku jirtay markiiba soo rogaal celiya bilaal iyo riwaayadka saxiixa qaar kamid waxay tilmaamayaan wuxuu yihi markaan arkay nalhayo cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa wiilkiisi cali u reebay buu yidhi waa naga mashquuli war in cabaad dagaalamo isaga ay dilaan waan la baxsan karo maxmuuska maxmuusnimo u kahayso kii yaraa markiiba waa ka takhaluseen dabeetana waa kusoo gaadheen markaan qibul inaan la bixinayn baan ku qaydiyey buu yidhi dabeetana waxay dhu yidhi war fadhiisanadan ku dhacayaan dusha kaafule oo ballan ku qariya in lagu daaye wuu fadhiistay buu yidhi mid qarin weyn buu ahayo dushaa ka koray buu yidhi laakiin seefay hareeraha iga soo geliyeen buu yidhi hoosta nabar buu tusi jiray cabdiraxmaan ibn caf berigii dambe uu odhan jiray seefahay hoosta ka cululinayeen bay aan halkaa qubka igaga jireen buu yidhi isna way ka bakhaluseen umaya ibnu khalfna meesha ayuu ku go'ay isna kama tegin qur-aanka ilaahi subxaana watacaala wuxuu inoogu tilmaamaya maalintan beder in malaa'ig badan ilaahay soo daayay oo dagaalka ka qayb galeen walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adilla فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين هي نصوص طلمنا وكري كري إلهي سبحانه وتعالى ملك الجبريل يقول انتم يماتين حتى لو جبريل يقول في الله laakin ilahay wuxuu rabay inuu dadka la imtixaamo waliyubliya lmuminiina balaan xasana waka allale subxaana watacaala waxaa la rabay waliyubliya lmuminiina minhu balaan xasana in allaha samicun calim in dadka la imtixaamo oo ilahi subxaana watacaala aslimba waa kari karayay diintiisa in nabiga hal malaga lagu soo daro wixii diidaba u dhulka la sinaawuro ay taasi ku socoto dadku qasab ku aqbalo lakin ilahay wuxuu ugu talagalay juhdi bashar inay ku socoto awood bini aadam inay ku socoto isla markaa dadka in la imtixaamo oo dadka dee loo soo dejiya lagu imtixaamo waxa ilahay ramaynayo waxa beeninaya ilahay walba cid walba waa qasbi karaya walidalik baa malaa'igta timina qaabkii bini aadamka oo kale un bay u dagaalamay oo farda wato oo saasi u dagaalamaya ayuunbay iyaguna ahaayeen saynu xagga dambe ka arki doono markaynu eegna nusuusta ku soo aroortay ibnu cabaas waxa uu tilmaamayaa wuxuu yidhi iyadoo nin muslimiinta kamid maalmaha maalintan tan nin mushrikiinta kamid uu ku daba jiro ayunba hortiisa wuxuu ka maqlay un sawt yani jeer faras korkiisa jeeda la kaga dhufanayo oo uu qaylinayo ninka jeeda ku dhufanayo iqdam xayzuum uu leeyahay xayzuumna waa faraska magaciisii dabeetna hortiisa unba eegay markuu faraskii iyo codkii maqlayba hortiisa eegay mise ninkii mushrikii weeryanayayba waa dhulku yaala oo halkaas agga korkiisaas lagaga dhufta lagaga jaray oo wejiga darabaad ba kaga dhacay oo midabkiisiiba uu isbedelay markaasuu nabiga usheegay buu yihi calayhi salaatu wasalaam ansaarigii baa soo noqda wuxu yhi ilahi rasuulkiisiyo waxay ku dhacay maalintan dhawoy waxaan arkay mid aan eryayu ma arko kambashiisa baa la qaaday oo hortay dhulka jiifa markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqta zalika madadun min asamaai thalitha run baad sheegtay buu nabigu yihi waa ciidankii samada saddexaad ka yimi bu ahaa buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam kaa kaa ka takhalusay waxaa malaaigta dagaalkeeda ka dareemaysaa nin ansaarta kamid ah ayaa cabaas ibn cabdilmualib ayuu soo maxbuusnimo u keensaday dabeetana cabaas ba wuxuu yihi cabaas afka gaaladu marka ka kusoo jiray inkastoo riwaayadku ay tilmaamaya wuxuu kamid ahaa muslimiintii lasoo karaeye meesha qasabka dagaalka lagu soo raaciyay oo islaam bu aha ay leeyihin lakin islaamnimana ayna kama aqbalin waxa la yidhi isfuro oo maxaabistu kamid aha laakiin waxaa jiray sideedaba niman uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam nimankaasi haddaad qabataan oo ah dadkii islaamka u gargaari jiray waktigii maka la joogay yaa lalaynina maxbuusnimaha lagu soo qabto kuwaas ku jiray cabaas wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiba ina hada wallahi ma asarani buu yihi cabaas baa dhaaranaya xadiis musnad imaam axmed ku sugan oo axmed shaafi uu sanadkiisa saxiixinayo wuxuu ilaahay rasuulkiisiyo wallahi kani wataa inaanu isoo xidhanin ninkani wada ima soo xidhin bu yidhi ilahi rasuulkiisiyo laqad asarani rajulun ajlax min axsani nnaasi wajhan cala farasin ablaq ma arahu fi lqowm nin baa isoo xidhay buu leeyahay ajlaxa ay inxasara shacru can jaanib nin farxiya dhaadheer ayaa isoo qabsaday buula qurux badan oo faras wata oo aanan ciidankaba kuba dhaxarka buu leeyahay ninkii isoo qabtay ansaarigii baa yidhi ana asartuhu ya rasuul allah anaa soo xidhay ilahi rasuulkiisiyo dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi iskat war aamu buu ku yidhi faqad ayadaka allahu tacaala bimalakin kariim aamu buu ku yidhi ilaahay baa kuugu gargaarin malage waxba keligaa maad xidhanin malag ba kula socdo ilaahay kuugu gargaaro wax kuu xidhaya aamu buu ku yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam mawazi luma wa biisnaadin xasana waxa ku soo aroray nabigu alayhi salaatu wasalaam afka sidii wax yaro miyar doobalbo kalu yaro noqday in yar markuu cariishka ku jiray dabeetana indhaha intu soo kala qaaday buu yihi abshir ya ababakar ataaka nasrullah hada jibriil mutacajilun bicimaama akhidun bicinaani farasi yaqudu cala sanaya naqa ataaka nasrullahi yani isagoo nabigu u bishaarinaya abu abubakar buu wuxuu ku yidhi bishaaraysa abubakar oo ilaahay nasrigiisii uu ku yimi waa kan jibriil oo cimaamad xidhan oo faraskiisa yani sangalka maxaa la yidhahda halkan faraska canaan ilfaras tunka faraska tunka haya oo yani ciidan uu wato jibriil baa soo galay buu nabigu la alayhi salaatu wasalaam صحيح البخاري لو أخا كسوغن با إنه نبي يري عليه الصلاة والسلام جبريل بأي ما وحو يري ما تعدون أهل بدر فيكم خير بدر محا إنكو أترسا يعني غير بدر سلاه مرين تنبو النبي قال جبريل ويدي تبتنا وحو النبي يقول أفضل المسلمون أو كلمة نحوها يعني هو مسلمين وهو فضل بلا مقوى وفي عنه كلا وارن أبو كيري جبريل بامكا وحو جوابي وكذلك من شهد بدرا من الملائكة khayr badan malaa'igtii ahaydna waa sidoo kale waa malaa'igta kuwa u fadli badan iyaguna malaa'igtii badar ka qayb gashay yani cala kulli xaal waxaynu uga jeednaa una aasaar badan oo saxiixa kusoo arortay qur-aan iyo xadiis bale malaa'ig inay bedar ka qayb gashay laakiin haddana waxaan leenahay ibtilaa ayaa ilaahay marinayay oo malag kudhima inuu waxaan halaago waa la awoodi karayay ibtilaa baa la marinaya la imtixaamo safkan muslimiinta ah oo dagaal rasmi ah oo aanay waxba ula hadhin ayay galeen nimanka mushrikiinta ana ilaahay baa gacantooda makansiiyey oo waxaa lagu tilmaamaa toddobaatan iyana waa laga qabqabtay toddobaatanna meelahana waa laga dilay baaqigii hadhayna waa yaaceen firdad ayay carareen weliba aan midna mid kala soconin alla yacbo nin waliba halkii cagihiisu gaadhsiiyaan uu markaasi isticmaaliyo meeshuu gaari karo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi beder markuu nimankii jebiyey saddex maalmood ayuu sii joogay oo fadhiyey halkaas buu ku aasay shuhadadii muslimiinta waxay masaajirta qoraan afar iyo toban ibn xajar in kastao laba kale ku daray isaabada markuu tirinayo afar iyo tobankaasi oo la yidhaahdo lix ka lix kamidina waxay ahayd muhaajiriin sideedda kalena ansaar bahayn sideedana lixina qolay ahayd labana qolo awsi khasraj afar iyo tobankaasa ka shahiidoobay baa la yidhahdaa sida sunnada kusoo aroortayna iyadoo aan lana maydhin wax kalena lagu samayn lana kanfin maryahooda ay sitaan iyo sidooda lagu xabaale waana shahiidka sida loo aaso yani uma baahna salaad iyo hodoona sidiisaa loo aasaya maalintii saddexaad markay ahayd saddex asho meeshii fadhiyey ayuu afar iyo labaatan kamid ah madaxyaweyntii quraysheed baa baktigoodii cusoo ururiyey afar iyo labaatan abujahl iyo umayo iyo dee wixii waaweynaa afar iyo labaatan sanadiidu quraysh quraysh meeshan goobtan toddobaatan in laga dilo toddobaatanna laga xabsiyo qura maahe waxaan la laaye waxaan la xabsiyey waa duqaydi yani reerka cidna kagama tegin midmid abu sufyaan iyo deqoladii awarta wada baxsata un mooyaane quraysh iyo midmid soo raaci waayo abulahab oo ku haray maka iyo isla meeshiisa bay naftu kaga baxda ku dhintay midhan caynkaasiyo mooyaane odayadooda intii ugu badnayd halkan baa la dhigay dabeetna nabigu alayh salaatu wasalaam intu soo ururiyo ceel goof ah oo beder ku yaala buu yihi ku gura waktigoodii ceelkaasaa lagu guray iyadoo lagu gurayay bu intuu isdul taagay ayuu nabigu la hadlay wuxuu ku yidhi yusurakum anakum atactum rasuula waktigoodii la hadlay wuxuu ku yidhi maanta maydi farax gelin lahaydeen inaa ilaah iyo rasuulkiisa aqbashaan faina qad wajadna ma wacadana rabbuna xaqa fahal wajadtum ma wacada rabbukum xaqa waar wixii waan la ii ballan qaaday anigu waan helaye oo nasri iyo guul ahayde idinka wixii alla idiin ballan qaado guul darriya cadaab hama hesheen buu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam cumar baa markaa wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisa iyo daqow fafbaad la hadlaysaa ee ruux madaheemka miya ku maqlaya markaasuu nabigu intuu dhaarto wuxuu yihi waladii nafsu muxammadin biyadi ma antum biasmacu lima aqulu minkum igama dagaanugulidin maanta waxaan idin leeyahay sidii bay yaray maqlaya waa ka saxaabiga qataada lahaa ilaahay baa usoo nooleeyey oo si tawbiiq ah canaanta iyo digashada nebiga si ay u maqlaan ilaahay baa maqashiiyey buu leeya way maqlayeen yani nebigu wuxuu ku dhaartay sida ay maqlaysaan si leeg baa baktigooda ilaahay ii maqashiiyey oo digashadayda iyo waxaan kula hadlayo way wada maqlayaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma odhanin nabigu alayhi salaatu wasalaam marka kan ciidankii quraysh maxaa la yidhahdaa awrtii iyo abu sufyaan iyo intii baxsatay inaga dabageeya ma odhan waayo de ilahay wuxuu marka horeba u ballan qaaday maxay ixda taa'ifatayn labada kooxood inuu koox helayo kooxdu helayana kuwan bay noqdeen nabigu alayhi salaatu wasalaam dagaalku markuu socday mushrikiinta qaar kamid a ayuu yidhi yaan la dilin koox reer banu cabdilmualib oo uu tilmaamay oo uu kamid yahay alcabaas ibnu cabdilmualib wuxuu kaloo tilmaamay abalbaktari ibnu hasham ninkii la odhan jiray isagana kooxdani waxaa la yidhahdaa waa kooxdii islaamka u gargaari jirtay iyagoo gaalaha markay joogeen makaba waataynu soo marnayba dee cabaas oo xataa nebiga hubinaya in ansaarka hubinaya oo islaamtay inay madiine tegistiisa ay de ilaalinayaan oo lahaa war imika watookiibu la jooga haka haka kaxaynina haddaydan hadhow difaacaynin idan isagoo mushrika xataa buu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u hiilinayay waana deen hore usoo sheegnay dee reer banulmualib ama reer bani hashim oo dham inay shacab abutaalibba nebiga iyo intay muslimiinta ay la galeen oo lagu wada go'doomiyey abalbaktari ninkan la yidhahdana waa nimankii gubay saxiifadii waa nimankii buriyey baan ujeedaa saxiifadii heshiiskii go'doomiska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ciddii raacda waa seenuli waa la goodoomiyey saddex sannadood bay goodoon ku jireen oo aan waxna laga iibinayn waxna laga iibsanaynin muqaafaca rasmiya lagu wadin goodoomintaa nimankii buriyey ninkan baa ubadaxao ka mid ahaa shatinina go-aanka isku raacay hore ayuu ahaa ninka kan markaa wuxuu nebigu yidhi haddaa qabataan isagan ayaa la dilin bal batari ninka lagaa ninkii qabtow yaa la dilin hala qabtown laakiin alcabaas ibn cabdilmutalib waa lasoo qabtay un balbakhtari isaga waa la dilo lama qabanin sababtana waxay culamada taarikh waxay sheegaan isaga iyo mid kaloo wada socda uu warqabtay saxaabiya dabeetana wuxuu yihi istaaga nabigu wuxuu gu yidhi adiga hadilin baa laygu yidhi istaaga markaasuu yidhi iyo saaxiibka iyo labada idaba nawada magan geli ka kale cidi ima amrin buu yidhi isaga madaxaan ka jaraya dabeetana wuxuu yidhi haddaa nin weyn waa yeelaan he dee saaxiibka in aan la dilaana ma yeelayo waa dagaalamayna way dagaalameen dabeetana labadoodii waa la wada dilay yani isagu isagaa diiday in la qabto yidhi waa dagaalamaya saas buu ku dhintay mushrikiintii saas bay ku jabeen dabeetana wixii ay haysteen oo dhanna xool ahaana waa laga furtay waana soo baxsadeen baaqigoodii magaaladii maka ahaydna warkii baa gaadhay warkaasi marka waa si kayru caadiya bay u dawakeen oo rumaysan kari waayeen inkastoo aan sanad saxiix aan lagu soo arorin baan rajaynayaa ibnu isxaaq wuxuu soo aroriyay haddaynu lilmacluuma isaga sheegno waxaa la yidhahdaa nin kamid ah baa ugu soo horreeyey magaalada sanadkii soo galay ah markaasaa lagu soo ururay waran baa la yidhi markii wuxuu ka bilaabun dee hebel dhimay hebella hebella dhimay odayadii unbu kii la weydiiyey ba yidhahdeen dhimay waxaa la yidhahaa safwan ibnu umaya umayat ibnu lkhalf kanaynu sheegaynay oo safwaanoo meesha fadhiya isna odayada qorasheed kamid oo meel fadhiya wuxuu yidhi warnin waaran baa la hadlaysaane bal waxaad tidhahdaa safwaanna ka warrama marka wuxuu rabaa inuu yidhaha ninkan waraysanaysa waa waaday waxba kala garan maayo xataa aniga bay garan maayo bal safwan ba weydiiye safwan ka waran baa la yidhi waa kaalka fadhiya bu yidhi wallahi aabahayo walaalka abaadna waa la dilay ila waa labadii halka uu kusoo marayana waktigooda lade aabahayo walaalka kuwii la dilay bay kamid ahay marka way qaadin kari weyde quraysh sidan sidan loo galay ama sidan waxu dhinteen war la rumaysan kari waaya buu noqday ilaa xad warar badan oo kale laga sii tilmaamo xaggala marka la eegana maxaabiistii iyo wixii lasoo qabqabtay oo dhan nabigu alayh salaatu wasalaam maxaabiistii wuu weydiiyey maxaan ka yaallaa buu yihi horta dhexda markii lasoo socday laba nin ayuu nabigu amray in la dilo labada iyaga waa la dilay nadar bin alxaaris ninkii la odhan jiray iyo cuqba bin abi mucayd ninkii la odhan jiray labadaa waa la dilay dhexdaa lagu dilay iyaga waxaa loo dilayna mujrimiyo xarbi bay ahaayeen yani isilaaxa casriga xadiidka ciidanku markuu isdhiibo qola jirtay iga maxkamad la saaro la yidhah waa mujrimay xar oo la yidhahdo waa dembiga dagaal nimankii galay askarta lama laayo laakin niman madaxda ama dawladda madaxdeeda ama waxba la yidhaha waa mujrimay alxarbi oo maxakamta la saaro la laaya nimankan mujrimay xarbi bay cuqba bin abi muciid isagu waa ninkaa garanaysaane intuu soo qaado uurku jirta xoolaha nebiga madaxda saarayay aynu soo marnay faadima ka rogaysay ama waxaa geysanayay kaas nadar ibn xarisna isna nimanka rabshada badan oo kamid ahaa waana waxaan filayaan inuu yahay kii odhan jiray qur-aanka maxamed mid lamid aan idin akriniyo intuu meelaha sheeka xariirta akriyo aduu dadkii sidooda u dhibta badnaa in laga fadhiyi waayo bay ahaayeen marka iyagu sidooday mujrimiin u ahaayeen labadaa dhexda markii la soconayay iyaga sabran baa loo dilay waa madaxa ka goyaa la yidhi maxaabiistii kale la keenay nebigu wuxuu yihi sidaan u gallaa cumar bin khaaab wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisiiyow intii in waynu dilay intan kalena waa aimatu lkufri wa sanaadiidiha gaalada madaxi waaweynteeda intii ka hadlayna waa intan unaynu gacanta ku hayno iyana yaan xabadi ka baxsanin bu leeyahay haddaynu rabno gaal maanta inaynu iska reebno meel aan kala marro toddobaatankaa toddobaatanka inaan ka dabageeyo qol iyo afartankaa quraysh kamid hadday dhaafaan bu leeyahay waxay waa waan bay leedahay xabadna yaan kasii daynin bu cumar istaagi abibakar buu yihi nabigu alayh salaatu wasalaam abibakar ka waro abibakar ba wuxuu ilahay rasuulkiisiiyo qolada tan aan fidya ka qaadno madax furasho aan ka qaadno oo dadka muslimiinta ee halka joogaa waa baahan yihi waa kaa inaynu madax furasho aan ka qaadno nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu u yeeshay ra'yigii abibakar labadaa ra'yo wuxuu qaatay kii abibakar laakiin qur-aan baa soo degay ayidaya ra'yiga cumar وإلى إليه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفسد في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم إلى قوله لغتوغاري فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا قرآن العنانة أيوه وإلى إليه وما يعنتمين النبينا inuu maxaabiis haysto isagoo aan isfaar samaynin isagoo aan gaalada yani jab fiican ku dhigin in maxaabiis laga hayo may ahayn ee inaa nimanka halkaa cumar maraysaan bay ahayd badh idin kamid a xoole doona waliba la yidhi ilaa in akhiru buu raadacinaya dabeetana ilahi wuxuu leey haddaan kitaab alle hore u mari lahayn cadaab baaba idinku haleeli lahaa wax kan laakin akhiiran ilahi wuxuu leey fakuluu mima ghanimta xalaalan ayiba waa loo xalaaleeyey wixii oo niimo ka qaateen waa lagu canaantay waa se loo xalaaleeyey sideedabana waa khiyaarkii koowaad laakiin waagii dambe nusuustii qur-aanka soo degtay waxay culamadu leeyihiin imaamka ayaa ilaahay khiyaar u siiyey fa ima manan bacdu wa ima fidaan in la dili karo in la sii dayn karo in wax lagu furan karo intaba macada alaطfaali wanisa iyaga in la dilaa mar labama banaana dumarka iyo caruurta iyo odayada da'da aan dagaalna ku jirin ama ra'yina keenaynin iyo dadka in la laayo iyaga mar laba shariica gaal iyo muslim wuxuu doonaya adeer in la dilaa ma banaana laakiin kuwa kale imaamka muslimka ama dawladda muslimka a cidda ka talinaysa sidii ay aragta weeyaan asraaga kan ama maxaabiista tan xoolihii lagu furtay way kala gedisnaayeen sida macruufka alhaytami majmaci zawaaid kusoo aroorinayo rawahu tabrani warijaalu hiqaat uu leeyahay waxaa laga qaadayay afar kun oo dirham qofkii hanti haysta dadka badhna way sii daayeen oo masalan zaynab ayaa timid oo ina nabi maxameda odaygeedii abalcaas ibnu rabiic ayaa ku jira dadka maxaabiista loo qabtay dabeetana zaynab baa timi oo kilaada ama maxaa la yidhahdaa faasha luqunta lagu xidho taa luqunta lagu xidho uu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam wadata oo u bixinaysa fidaa inay odaygeeda ku furato dabeetana saxaabadii way ka xishoodeen maashii yaradii uu nebigu dhibaata u siiyey inay dib uga qaataan oo way isaga sii daayeen asiirkeedii maxbuuskeedii way usii daayeen oo may ka qaadanin kilaadadeediina way u daayeen asiirkiina way usii daayeen kuwa yawga laga waayay xoolo reer maka maadaamay magaalada bayamushtari caynkan ahayd waxay u badnaayeen dad badan oo wax qoraya lahaayeen waxaa la faray iyaga inay inkastoo musnad imaam axmed biisnaadin fiihi caliy bn caasim nin la yidhahdo saduuq yuqsi ah uu ku jiro waxaa la faray iyaga in ay waxbarasho sameeyaan yani hanti kuwii waaye waxaa la yidhi wax dhiga toban meelahaas baa la yidhahda dadkii ansaarta kamid a qofkii waxbare ee sa wax loo qori